halkani waa washington laanta soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhegeysaneysaan efimyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax sabtiya bisha januari waa lix iyo labaatan sanadka laba kun sagaaliyo tobanka idaac saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo xuseen barre aadan
marka waxaa aad u xisaab badneed maxamed xasan maxamuud oo ka mid ahay qaxootigii deganaa dalka kenya gaar ahaan kakuma oo muddo labaatan sano halkaa ku jiray maxamed wuxuu matalayay lixdan milyan oo qof oo barakacyaal dunida ah waxaana uu yidhi shirka davos uu ka sheegay waxaan rabaa inaan noqdo jiilkii ugu dambeeyey ee dadka ku nool xerooyinka
kaasi waxa uu ahaa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah aqoon-yahan soomaaliyada ku nool dalka switzerland oo ka warramaya shirweynihii caalamiga ah ee dhaqaalaha ah oo lagu soo gabagabeeyey magaalada davos iyadoo sanadkan lagu martiqaaday wiil soomaali ah oo ku hadlay magaca qaxootiga caalamka faahfaahin ayaan idinka hayna waxaa kale oo aad idaacaddeenna ku maqli doontaan madaxweynaha cusub ee puntland oo maanta lagu caleema saarayo magaalada garowe ee xarunta puntland faahfaahin ayaannu idinkaga haynaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idinku hayna idaacaddeenna saakal marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxeexay habeennimadii xalay heshiis oggolaanaya in dib loo furo howlihii shaqo ee dowladda maraykanka oo hakad ku jiray madaxweynaha ayaa oggolaaday in si ku meel gaadh ah muddo saddex toddobaad ah dib loo furo shaqada dowladda tallaabadan ayaa fursad u siinaysa shaqaalaha dowladda ee uu hakadku saameeyey inay dib u helaan mushaharkoodii labada aqal ee golaha koongareeska maraykanka ayaa sharcigan ansixiyey iyadoo madaxweynuhuna qalinka ku duugay tallaabadan ayaa si ku meel gaar ah u soo absharaysa hakadkii ugu dheeraa taariikhda maraykanka ee ku yimaada shaqada dowladda sharcigan cusub ayaa oggolaanaya in ilaa iyo shan iyo tobanka bisha dambe la fasaxo shaqada dowladda islamarkaana la ansixiyo miisaaniyad ku filan laakiin sharcigan ayaa waxaa ka maqan miisaaniyaddii uu madaxweynaha u codsaday ee lagu dhisi lahaa derbiga laga dhisayo xadka maraykanka iyo mexico qodobkaasi oo ahaa mid uu madaxweyne trump si aada ugu dheganaa
xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeo ayaa u magacaabay eliot abramis oo ah rugcaddaa ku xeel dheer siyaasadda arrimaha dibadda inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee u qaabilsan dowladda maraykanka la socodka siyaasadaha dalka venezuela ergeygan ayaa shaqadiisa lagu tilmaamay in ay noqon doonto taageerista dib u soo celinta dimuqraadiyadda dalkaasi bambeyo ayaa magacaabistan shaaca ka qaaday habeenkii xalay waxaanay arrintani kusoo beegmaysaa iyada oo maanta oo sabti ah lagu wado in ay kulan isugu yimaadaan dalalka xubnaha ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay kulankan ayaa lagu wadaa in bambeeyo iyo ergeyga cusub ee maraykanka ay ka qayb galaan subax wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada garowe waxaa kusii qulqulaya wufuud kala duwan iyada oo lagu wado in maanta lagu caleemo saaro madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni haddaba xuseen barre aadan ayaa goor dhoweyd khadka taleefonka ku waraystay wariyaha v o a garowe nuux muuse barjaab isagoo weydiiyey sida uu u socdo diyaar garowga munaasabadda caleemo saarka
maalmihii ugu dambeysay xuseen bare si xoogan ayaa looga dareemayay deegaanada puntland caleemasaarka madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa oo dhowaan sideedii january lagu doortay magaalada garowe caawa la filayaa in si toosa ay uga dhacdo xaflad weyn caleemasaarka ah magaaladan garowe waxaa kasoo qayb galay madax aada u kala duwan madaxda maamul goboleedyada oo maalinimadii shalay yimid madaxweynaha dowladda federaalka oo la filayo in maanta uu soo gaaro magaalada garowe si uu uga qayb galo shalay waxaa kasoo horeeyey wafdi wasiiro ah marka si weyn ayaa looga dareemayay dad kala duwanaa yimid siyaasiyiinaa yimid fanaaniin ayaa kasoo qayb galay dadweyne sidoo kale xiiseynaya inay goobjoog ka noqdaan caleemasaarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub ee puntland ayaa iyaguna yimid magaalada garowe marka waxaa la filayaa un qaabka ay u dhici doonto iyo sida ay noqon doonto caleemasaarkan caawa la filayo in lagu soo afmeero magaalada garowe oo siyaasiyiin intaa la eg iyo madax intaa la eg ay kasoo qayb galayeen dhinaca ammaanka bal ka waran qaabkeen loogu diyaargaloobay
hay-adaha amniga iyo guddiyo loo xilsaaray inay arrimahan ka shaqeeyaan guddiyadii tan iyo xilligii doorashada la gudagelayay iyo intii ka horeysay ayaa ilaa iyo iminka si xoogan u shaqeynayay waxaa jiray qoraallo dhanka xafiiska madaxweynaha kasoo baxayay oo guddiyadaasi amniga soo gaarayay oo iyagana ku saabsanaa in caleemasaarka maadaama ay kasoo qeybgalayaan dhinacyo kala duwan sida dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa dhinacyo federaalka kasoo horjeeda oo qeybo kala duwan oo ka imaanayay dalka kenya iyo magaalada muqdisho ay kasoo qeybgalayeen in arrimaha ay warqada kasoo baxda dhanka madaxtooyada ee qeexdiisa ay kamid ahay in aan laga bixi karin arrimahan caleemasaarka oo iyagoo ka baqaya in arrimo siyaasadeed loo adeegsado maalmahan ay joogayaan martida iyoba ka qeybgalka caleemasaarka marka arrimahaasi ayaa ahayd arrimaha ugu xoogan hadalhaynteedana ay soo badanaysay maalmihii ugu dambeysana si xoogan looga hadalhayay magaalada garowe taasoo xataa ay ka dhalatay shalay cabdiraxmaan cabshakuur siyaasiga inta uusan imaan magaalada garowe siyaasiyiin taageersanaa iyo sidoo kale taageerayaal kale oo watay calamada barnaamijkiisa laga hor istaagay in garoonka diyaaradaha ay ku lulaan taasoo dad badanna ay kasoo horjeesteen oo ay yidhaahdeen waxaan ka xunnahay in siyaasigaasi dadkii soo dhaweynayay laga hortago ama laga hor istaago in garoonka ay tagaan amaba ay muujiyaan taageerada cabdiraxmaan cabdishakuur ay uhayaan taasoo wax badanna ka bedeshay sida muuqanaysay ilaa iyo shalay sawirka guud ee arrimahaasi ku saabsanaa madaxweynaha cusub maxay tahay waxyaabaha ay shacabku ka filayaan marka dadka la sheekaysatay intan madaxweynaha maalintii la doortay ayaa la dhaariyey iminka waa caleemasaarka oo la filayo in caawa lagu soo gabagabeeyo magaalada garowe marka laga soo tago khudbadaha la fili doono in madaxda cusub ee puntland oo maanta hadalka ay yidhaahdaan ay ku xiran tahay dadka filashadooda iyo siyaasiyiinta kale ee kor ka imaanaya hadday noqdaan dhinacyada dowladda federaalka kasoo horjeeda iyo madaxda ugu sarreysa ee soomaaliya ama dowladda federaalka laftirkeeda marka laga soo tago madaxweynaha cusub maalmihii ugu dambeysay dadka ku dhaqan deegaanada puntland ama reer puntland waxay aada u hadalhayeen madaxweynaha cusub wasiirada laga filayo in uu hor keeno dadka maalmaha soo socda la filayo in uu ku dhawaaqo nooca ay noqon doonaan iyo sida ay ay noqon doonaan ma waxay noqon doonaan wasiiro wadooyinkii hore mara mise waa uu ka duwanaan doonaa madaxweynahan cusub ee puntland sidoo kale waxyaabaha laga filay waxaa kamid a oo dadku ay aada u hadalhayaan dhanka federaalk oo kale madaxdii ka horeysay oo la ogaa xiriirka puntland ay la lahayd dhanka federaalk oo aada xiliyo kala duwan oo mugda soo gelayay madaxdan cusub qaabkay u abaari doonaan ama siday u abaari doonaan dhankaasi ayadana waxay kamid tahay filashada dadweynaha ku dhaqan ee puntland
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a magaalada garoowe nuux muuse birjeeb oo goor dhoweyd khadka taleefonka ugu warramayay xuseen barre adan isagoo ka warramayey munaasabadda lagu caleemo saarayo madaxweynaha cusub ee puntland siciid cabdulaahi deni oo maanta ka dhacaysa magaalada garoowe
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dalka switzerland waxaa xalay lagu soo gebagabeeyey shirweynihii caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka oo ka dhacay magaalada davos shirkan ayaa sanadkan waxaa lagu marti qaaday wiil soomaaliyeed oo ka mid ah qaxootiga xerada kaakuma ee dalka kenya isagoo ku hadlayay magaca dhallinyarada qaxootiga caalamka haddaba gebagabadii shirka iyo qodobadii ka soo baxay ayaan ka waraystay mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku nool dalkaasi switzerland
isagoo maadsantahay shirkaanu soo gabagabo ay kasoo qaybgaleen dab lagu qiyaasay saddex kun iyo shan boqol oo isugu jira madaxda caalamka dadka shirkadaha madaxda ka ah xogeyaha qaramada midoobay iyo ururada bulshada rayidka ah iyo siyaasiyiin magac kuleh caalamka iyo fanaaniin iyo dadka u dooda xuquuqa insaanka ayaa shirkan soo gabagaboobay wuxuuna shirkan kaga duwanaa sanadkii hore sanadkan waxaa ka maqnaya madaxweynaha maraykanka iyo ra wasaaraha ingiriiska iyo wal madaxweynaha faransiiska saddexdooda waa arrimo siyaasadeed oo wadamadooda ah gaar u ah ayay uga maqnaayeen waxaana taas fursad ay u noqotay madaxda kale ee dunida inay kusoo bandhigaan xagga arrimaha siyaasadda caalamka siday u arkaan iyo weliba qolooyinka xuquuqa insaanka iyo arrimaha bulshada warbixinada ugu qiimaha badnaay ee halkaa laga soo jeediyey waxaa kamid ahay hogaamiyaha jarmalka haweeneyada lagu magacaabo angela merka ayaa qudbad qiimo leh ka jeedisa shirka caalamiga ee davos waxayna ku nunucsataa sida ay laga maarmaanka u tahay inay wadamada iska kaashadaan si wadaji si wadajir ah isula shaqeeyaan si loo gaaro yoolka la wada higsanayo ee dhinacyo badan sida siyaasad xasilan iyo dhaqaale wanaagsan oo horumar lagu tallaabsan karo waxayna tiri tanaasulka ayaa dimuqraadiyadda waxay u tahay dhextaal waxaa kaloo dadka halka ka hadlay ka mid ahay xogeyaha qaramada midoobay antonio guteres iyuu isagana sheegay waxaan joognaa ayuu yidhi duni khilaafka iyo isqabqabsiga tiro batay burburkana xisaab beelay haddii aanan dib isu sixin waxaan qarka u saaranahay xeeradii masiibada ayuu yidhi waxaa kaloo aada u xiiso badnaay dadka halkaas ka soo qayb galay markii ugu horreeday malkada u yimaado madaxweynaha dalka brazil joy bolsano oo isagoo u ahayd markii ugu horreeday oo fagaaro uu ka soo qayb galo wuxuuna kusoo bandhigay siyaasadiisa dad badan ay diidan yihiin balse uu sheegay inay muhiim u tahay inuu siyaasadiisa fuliyo dhinaca kale waxaa kamid ahay dadka lagu casumay dadka bulshada wax kusoo kordhiyey xagga arrimaha deegaameynta iyo qaxootiga maxay yihiin waxyaabihii ugu xiisaha badnaa ee shirka sanadlaha davos lagu soo bandhigay sanadkan xuseena waxaa xiiso lahayd in wiil soomaali ah oo sideed iyo labaatan jir ah oo muddo labaatan sana ku jiray xeerada kakuma ee dalka kenya oo shirka kasoo qayb galay wuxuuna matelayay maxamed xasan maxamed malaayiin dad qaxootiga ah ee dunida wuxuuna halkaa ka jeediyey khudbad aada u qiimo badan maxamed waa nin da'yar sideed labaatan jir ah wuxuuna iminka madax ka yahay qayb ka mid ah xerada qaxootiga ee kakuma marka waxaa aada u xisaab badneed maxamed wuxuu matalayay lixdan milyan oo qof oo barakacyaal dunida ah waxaana uu yidhi shirka davos uu ka sheegay waxaan rabaa inaan noqdo jiilkii ugu dambeeyey ee dadka ku nool xerooyinka wuxuu yidhi muddo labaatan sano ayaan ku noolaa xero xero qaxooti qofna ma mudna inuu kusii noolaado xero qaxooti waxaan rajaynanaya inaan noqon doono jiilalkii ugu dambeeyey ee ku noolaada qaxooti taasoo aada loola dhacay fikradda maxamed iyo inuu sheegay in dhalinyarada oo fursad la siiya ay noqon doonto inay ka shaqeeyaan wadamadooda aysan habboonayn inay usoo kacatimaan wadamada reer yurub arrimaha ugu muhiimsan ee dhinaca marka laga yimaado xuquuqda aadamaha iyo dhaqaalaha maxay yihiin qodobada kale la isla soo qaaday qodobada kale isla soo qaaday waxaa kamid ah in duni duni dadku ay ka wada faa'iideysan karaan xagga arrimaha dhaqaalaha nabad iyo bulshooyinka kala duwan inay meel iskugu yimaadaan waxaana halkaa ka muuqatay inay doodihii la sameynayay waxaana jirtay xuseenow laba boqol iyo labaatan goobood oo doodo iyo hadallo lagu soo bandhigayay ay kusoo bandhigayeen siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha bulshada caalamka magaca ku leh waxaana aada u xiiso badnaa ra-isul wasaaraha dalka etoobiya oo asagana khudbad xiiso leh halkaa kusoo jeediyey abiy axmed wuxuuna kaga warramay isbedelada ka dhacay dalka etoobiya iyo horumarka laga gaaray xagga arrimaha xuquuqa insaanka iyo isagoo la heshiiyey dhammaan xisbiyadii ka soo horjeeday ama mucaaradka ka soo horjeeday dowladda wuxuuna sheegay inaysan jirin mucaarad hubaysan oo iminka ka jira dalka etoobiya waxaana aada loogu sacbiyey marka uu sheegay dalka etoobiya horumarka uu gaaro waxaa kamid ah inay leeyihiin wasiiro dumar ah iyo weliba doorashada dhici doonta qof haween ah ee madax u tahay
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mustaf bashiir xaaji goobdoon oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ku nool dalka switzerland oo khadka telefoonka igu warramiyay halkaad kala socotayna dhegeystayaal waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a
shirkadda facebook ayaa ku tala jirta in ay isku darto adeegyada xiriirka bulshada ee facebook instagram iyo whatsapp arrintan ayaa saameyn doonta malaayiin dadweynaha caalamka ah oo adeegsada baraha bulshada haddaba faahfaahinta arrintan waxaan ka waraystay macalin cabdallah macalin maxamuud oo ah maamulaha iskuulka global net ee lagu barto culunta teknolojiyada casriga ah kuna yaala dalka britain saddexda adeeg ee kale ah facebook whatsapp iyo instagram saddexda adeeg aad baa loo isticmaalaa dunidao dhan ayay ku baahsan yihiin mid kastoo ka midana waxa uu leeyahay macaamiil aad iyo aad u badan tusaale ahaan facebook waxa uu leeyahay two point two seven macnaha billion macaamiil oo si daily ah u isticmaala whatsapp waxa uu leeyahay one point five billion oo si active ah maalin walba si joogta u isticmaalo oo macaamiishooda ah waxa ugu hooseeya instagram oo leh ilaa iyo sideed boqol oo milyan oo qofood oo si joogta u isticmaala so saddexda adeeg waa saddex adeeg oo kala madax banaan oo mid kasta macnaha uu leeyahay system iyo platform u gooni ah saacadihii maalmihii u dambeeyey ayaa hadda waxaa soo isbaxay in lagu wado in la mideeyo oo saddexdaa adeeg si macnaha wadajir ah ay u wada shaqeeyaan tusaale ahaan een, marka la isku daro sidee u wada shaqayn doonaan marka marka la mideeyo ee saddexdooda tusaale ahaan anigoo isticmaalaya facebook ayaan waxaan awood u lahaan doonaa qof isticmaalaya whatsapp oo haba yaraate aan haysan ee, facebook account inaan dhambaal aan u diro ama inaan la sameeyo cod communication oo toos ah oo qofka aan la hadlo tusaale ahaan qof isticmaalaya instagram ayaa awood wuxuu u lahaan doonaa in qof isticmaalaya ee, whatsapp oo aan shaqo ku lahayn ee, accountka instagram aan haysanin inuu macnaha dhambaal ama cod toos ah ula sameeyo marka taa macnaheedu waxay tahay in saddexda adeeg oo kale madax banaan oo midba iskii u taagan yahay in laga dhex sameeyo macnaha isku xir ee dhexdooda ah oo ay sameeyaan macnaha in isku wada furo saddexdooda ee wada shaqayn noocaas oo kale ay ka dhexayso marka maxay usoo kordhinaysaa macaamiisha Een, dhinaca macaamiisha een, faa'iidada ugu weyn oo een, la hadalhayo ayaa waxay tahay in ay siinayso awood ah in qofka isagoo aan isticmaalaynin macnaha qofka saaxiibkii ah ama familkiisa ah adeegu isticmaalayo inuu awood u- u lahaan karo inuu communication ula sameeyo oo taa waxay keenaysaa waxay tahay dad badan baa laga yaabaa inay isticmaalaan eh, whatsapp haddana aan lahayn account oo facebook ah ama aan lahayn eh, maxaan rahdaa instagram so taa waxay keenaysaa macaamiil badan oo midba adeeg gooni uu isticmaalayo in ay dhex mari karto macnaha isku xir iyo communication eh, toos ah macalin cabdalla dadku waxay isweydiin karaan maxay tahay baahida keentay in saddexdan adeeg oo intaasoo macaamiila ay ku xiran yihiin in la isku daro mid laga dhigo Een, xaqiiqatan barnaamijkan ilaa in muddo ah ayuu si hoose u soo socday oo waxaana hogaanka u hayaa eh, milkiilaha facebook eh, mark eh, zuckerberg oo isaga runtii arrintan aada iyo aad eh, culayska u saareeyay inuu hirgeliyo waana midda keentay in dadkii asaasay eh, whatsapp iyo instagram inay isaga dhaqaaqaan kambaniga oo ay ka tagaan eh, dabayaaqadii ama sanadkii aan soo dhaafnay iyadoo sababtu ay ahayd inay barnaamijkan isku fahmi waayeen oo iyaga ay doonayeen in macnaha barnaamij walba si iskii ah uu u shaqeeyo oo marnaba aysan dhicin in isku xir intaa la-eg u yimaado laakiin milkiilaha facebook iyo asaasaha ayaa runtii wuxuu aada iyo aad eh, ugu dadaalayay inuu barnaamijkan hirgeliyo Een, midda ugu weyn oo iyaga ay ka helayaan waxay tahay eh, dhinaca advertisementiga sababtoo ah macnaha dadka isticmaalaya qaar badan eh, whatsappka iyo instagram kama mid aha facebook eh, kuwa facebooka kama mid aha meelaha kale marka haddii waxaasoo dhan la isku wada furo ayaa waxaa imaanaysa inay helaan eh, platform aada iyo aada u weyn iyo oo macaash badan saddexda, eh, iyo macaash badan iyo tan labaad oo ah inay eh, tartan kula galaan shirkadaha kale ee dhinaca advertisementiga ee ugu waaweyn ee oo ay ka mid tahay google lafteeda oo lagu bartamayo in macaamiisha lasoo jiito midba macnaha dhinaciisa uu ka sameeyo macaasha aad aad iyo aad u badan marka waxaad ka warantaa taariikh ahaan goormay isku biireen xaqiiqatan hadda eh, laba kun iyo afar iyo tobankii ayaa ay ahayd markii eh, facebook ay gateen macnaha whatsapp oo ay ka bixiyeen hanti eh, lagu qiyaasay ilaa iyo sagaal iyo toban bilyan oo u s dollar Eh, laakiin haddana iyadoo saa ay tahay waxa ay ahaayeen labo adeeg oo kala madax banaan oo ha wadaageen daytada meelaha qaarkood si hoose laakiin marnaba ma aysan ahayn wax oo open ah ama public ah oo la- la- macnaha si official ah loo sheegay laakiin waa sheeko soo socotay ahayd oo lagu wado ilaa dabayaaqada sanadkan in adeega uu dhammaado laba kun iyo labaatankana ay bilaabaan isticmaalka adeega noocan oo kale ah marka waa mudday kasoo shaqeynayaan si hoose hadda lafteeda facebook iyaga dibadda ma aysan keenin ee dadkii barnaamijkan ku howlanaa oo sameynaya qaar ka mid ah ayaa la hadlay wargeeska caanka ah ee loo yaqaan new york times su-aal laga yaabo inay dad badan oo na dhegaysanaya macalin cabdalle isweydiiyaan waxay tahay shirkadahan markay isku biiraan weli een, dadkii adeegsanayay een, instagramkii facebookii iyo whatsappkii dhammaantood waa u bilaash marka shirkaddu maxay ka macaashtaa dadka adeegsada Een, waa su-aal laga yaabay dad badan inay isweydiinayaan Een, shirkaddu waxay ka faa'iidaysaa waxay tahay waa adiga daytadaada xogtaada waxaa lagu bartamayaa waxay tahay xogta adiga lagaa hayo xogta iyada ah ee lagaa hayo ayaa laga yaabaa in lala isticmaalo shirkado kale oo ka madax banaan waana midda lagu haysta hadda facebook oo dhowaanahan sanadkii hadda aan soo dhaafnay oo ani- aniga laf ahaantayda aan siiyey eh, waraysi eh, v o a oo looga hadlayay xogtii ay bixiyeen eh, facebook oo ilaa hadda dacwadeedii ay socotay marka waxaa lagu tartamaya waxay tahay oo macaashka ugu weyn ayaa wuxuu yahay in dadka inta la eg ee baaxadda weyn laga hayo macluumaad aad iyo aad u badan taasoo loo isticmaalayo dhinaca xayeysiinta taasoo loo isticmaalayo dhinaca baaritaanada researchka ee taasoo loo isticmaalayo dadka siyaasadda hogaamiya ee decisionka sameeya inay ka faa'iidaystaan oo ay adeegsadaan marka midda ugu weyn oo shirkadu ay faa'iidayso waxay tahay waa xogta iyo macluumaadka laga hayo dadka macaamiisha ah ee ku xiran shabakadaha waaweyn ee intaa la eg waxaa naga soo gala macaash aada u badan oo lagu qiyaaso billions oo runtii hanti aada u badan ah
kaasi waxa uu ahaa macalin cabdallah maxal macalin maxamuud oo ah maamulaha iskuulka global net ee lagu barto culunta teknolojiyada casriga kuna yaala dalka britain oo iga waramayay shirkadaha shirkadda facebook oo ku tala jirta in ay isku darto adeegyada xiriirka bulshada ee facebook instagram iyo whatsapp
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a laba burbixinood oo dhowaan soo baxay ayaa ka digay halista ka iman karta barnaamijka nukleerka ee kuuriyada waqooyi arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo uu aqalka cad uu qorshaynayo kulan kale oo dhex mara madaxweynaha maraykanka donald trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un hubarada ayaa ku baaqaya in loo baahan yahay in kulan ay kulankan ay kasoo baxaan natiijooyin la taaban karo si uu uga duwanaado kii ka horreeyey faafahinta warkan waxaa warbixintan ka diyaarisay wariyaha v o eda ee aqalka cad batsi wedakaswara waxaa inoo faahfaahinaysaa caashe ibraahim aadan halista barnaamijka hubka nukliyerka ee kuuriyada waqooyi waa mid dhabah weligiiba warbixin cusub oo ay soo saartay xarunta daraasaadka istaraatiijiga ee caalamiga ah ayaa sidaasi tilmaantay xarun nukliyeer oo laba boqol oo kilomitir waqooyiga ka xigta aagga milatariga ka caagan oo ku taalla xuduudda kuuriyada koofureed ahna mid ka mid ah labaatan saldhig oo ah kuwa gantaalaha ayaanay shaaca ka qaadin amaba aanay sheegin xukuumadda pyongyang waxay u muuqataa in barnaamijka gantaalada riddada dheer ee kuuriyada waqooyi iyo barnaamijkeeda nukliyerka in ay yihiin kuwa ka adag oo ka murugsan sida ay bulshadu u malaynayso warbixintan waxa ay xoojinaysaa macluumaadkii toddobaadkii hore soo baxay ee ku xusnaa warbixintii dowladda maraykanka ee ku saabsanayd hannaanka difaaca iyo ka hortagga gantaalada bishan janawari siddeed iyo tobankeedii ayuu aqalka cad ku dhawaaqay in madaxweyne trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay mar kale kulmayaan bisha soo socota
kim jong un waxa uu dhowrayaa kulankan aniguna sidoo kale diyaar ayaan u ahay horumar badan ayaannu samaynay horumarkaasi oo aanay warbaahintu kaba hadan laakiin khubaro badan ayaan ku qanacsanayn horumarka la gaaray tan iyo markii ay labada hogaamiye ku kulmeen singabuur bishii juun ee sannadkii hore
waxaan arkaynaa fikirka dhanka wanaagsan ka eegaya arrintan laakiin ma hayno wax caddayn ah oo la taaban karo sidaasi daraaddeed waxaan u baahan nahay inaynu la nimaadno hannaan inoo oggolaanaya aragtidaasi wanaagsan inay la jaanqaadi karto waaqac jira kulankii u horreeyey ee ay yeesheen labada hogaamiye ayaa ahaa mid abuuray hadalhayn badan laakiin waxa uu soo saaray oo keliya warar ballaaran oo ku aadan sidii nukliyerka looga hari lahaa khubarada ayaa sheegaya in shirweynaha labaad ay waajib tahay in uu soo saaro ugu yaraan hannaan la xaqiijin karo oo ku saabsan mamnuucista nukliyerka iyo dhimista xiisadda haddii aynu ku jiri lahayn xaalad wanaagsan maraykanku waxa uu codsan lahaa liis ay ku xusan yihiin dhammaanba goobaha lagu tijaabiyo nukliyerka kuuriyada waqooyi iyo meelaha lagu farsameeyo nukliyerka iyo weliba xarumaha ay yaalaan gantaaladooda riddada dheer tani macnaheedu waxa ay tahay in la sameeyo barnaamijka kormeerka ah taas oo pyongyang ay diiday inay oggolaato iyadoo ka baqaysa in kuuriyada waqooyi ay u nuglaato weerarada militari ee maraykanka xukuumadda pyongyang waxa ay sidoo kale rabtaa in cunuqabataynta la yareeyo taasoo ah waxay xukuumadda washington aanay doonayn inay samayso dhaleecayntu waxa ay sheegaysaa in shirka labaad oo leh waxyaabo yaryar uu noqon karo mid halisa
haddii taasi ay dhacdo waxay ka dhigan tahay in kim jong un uu sidiisii ahaanayo waxayna ka dhigan tahay in loo aqoonsanayo hogaamiyaha dal leh awoodda nukliyerka ka hor intaanay dunida kaleba aqoonsan waxaanay taasi fariin u diri kartaa dalalka kale ee raba nukliyerka oo u arki doona inay wax caadiya tahay inay nukliyer samaystaan taasi macnaheedu waxa ay tahay in kuuriyada waqooyi loo aqbali doono inay tahay quwad xagga nukliyerka ah kadib markii ay sannadkii laba kun iyo saddexdii ka baxday heshiiskii kun iyo sagaal boqol sideed iyo lixdankii ee ahaa in aan la kobcin nukliyerka khubaradu waxay ka welwelsan yihiin in dowladaha kale uu damac ka galo inay tiigsadaan sidii ay iyaguna ku heli lahaayeen hubka nukliyerka sida laga soo xigtay warbaahinta kuuriyada waqooyi kim jong un waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay siduu hadalka u dhigay habka wanaagsan ee fekerka trump aqalka cad ayaa sheegay in shirka labaad la qorsheeyey inuu dhaco dabayaaqada bisha februari
warbixintii wariyaha v o eda aqalka cad batsi widakaswara oo ay noo soo koobaysay cashe ibraahim aadan halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga ee v o a
mar kale subax wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna waxaad nala dhagaysataan sirmaqabe allah u sahana waxaa ku luqaynaysaa sahra axmed jaamac
heeskaasi nagu luqaynaysa fanaaniinta sahre axmed ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteenii laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo subax wanaagsan
Yeah.